بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كي أفرتن إلى حد كتاب الجنايات بان كسو جرني waxaa laga hadlayaa waxa la yiraahdo alxuduud xad waxaa la yidhaha xuduud xaddaas waa waxaa la raba inaan la gelin oo la dhaafin marka hadda dhahdo gurigan ama dhulkan xaddiisu waa intaas qofkii dhaafo dhinac kale u dhaafo soo meel kale ma gelin tusaalaha macnaha xuduudda waxaa la rabaa waxa jariimada ah oo dembiga ah inuusan qofku korin hadduu korana ciqaab baa haddee khatar ugu jiraa ama loo loogu hanjabay ayib alxaddu xadku luqatan almancu alqasaama maya alqasaamaa ka horeysa waaya alqasaama waxaa qasaamada la yidhaahdaa laga hadlaya qasaamadu waa waxa de soomaalidu u taqaano dhaarmeyd dhaaraha badan oo dadka la mariyo cid loo haysto alkhasaamatu xalifulmuddaci wey midka wax sheeganaya dhaartiis xalifulmuddaci midka sheeganaya bilqatli dil sheeganaya kaas xalifkiisa ee dhaartiisa wey calaa mucayana oo ku dul dhaarto cid mucayana qof baa la dilay hebelkii dilay lama garanayo dad baa loo haystaa dadkiibaa halkan u xirxiran ama la yaqaan baa halkan u jooga dadkiibaa marka waxaa la rabaa qofkaas loo maleeyey inay dileen in maxkamad la saaro sharciga lagu kala baxo kuwa wax sheeganaya oo dhiigga sheeganaya baa dhaaranaya qofkaas hebel inuu dilay ama hebelle badan hadday yihiin hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel inay dileen taas ku dhaaranaya lowthna waa in la hayo waa sheegi doonaaye calaamad tusinaysa inay iyagu dileen konton dhaarood buu dhaaranaya konton dhaarood ayuu dhaaranaya waaye dayib marka qofkaas dhintay dadkii dhaxalkiisa lahaa baaba dee dhaarta loo qaybinaya qofka dhintay dadkii dhaxli lahaa baa kontonka dhaarood loo qaybinaya qofba intuu dhaxalka ka heli lahaa kii dhaxalka kala bar xoolaha qaadan lahaa dhaartana kala bar waa inuu qaato laakiin kuwa la haysto marka la dhaarinayo dhaarta loo qaybinmaya kiiba waa konton kitaab konton dhaarood buu mid kasta maraya haddii xaggooda dhaartu aado waa qadiyaad iska taagan soo ma iska dhacaan inta badan xukmulkasaama xukmulkhasaamati aljawaazu banaanaa weeye bikhamsati shuruudin shuruud oo shana markii la helo kownulmuddacaa waxa la sheeganayo ahaanshahooda qatlan dil horta waa inay dil yihiin waaye ee hadday dil wax ka hooseeye yihiin maya xubinkaana waxaa naga gaarsiiyey intaan iyo wix hadday dil aysan ahayn ma noqonaysa khasaamo wa kownuhumaa shardiya mufasalan waa inuu qatligaas yahay mid lakala caddeeyo lakala dhigay oo nooceeya min camdin kas ow shibhi shibhul camdi ow khada'in gef dilku noocuu yahay qofka sheeganaya waa inuu sheego kas bay u dilay shibhul camdi bay ahayd khada' bay ahayd waa inuu sheego wa tacyiinulmuddacaa calayhi kan dushiisa wax loo sheeganayana waa in la cayino reer hebeel oo dhan baan dhaarsanaya sida dadka qaarkii sameeyaan lama rabo waxaa la rabaa dadka wax loo haysto waa in la cayino la caddeeyo magacaaban yihiin waa wujuudu lowthin baa shardiya lowth tiriddiis lowth waa calaamad waa in la hayo dayib lowthna waa in la hayo in macnaha lowth waa maxay ey qariinatin buu ku yidhi qariino tusinaysa lisidqi lmuddaci midka wax sheeganaya runtiisa qolada doodayso dhiigga sheeganaysa inay run sheegayaan qariino tusinaysa waa in meesha ay jidho maalan qof di- la dilay baa la hela waaye meel magaalada ka baxsan baa laga hela tusaale dee meeshaa dadka ka agdhow baa loo malaynayaa ama maahee qofkii la dilay waxaa agtiisa ka ka tegey dad la tirin karo oo maxsuuriin ahoo baa la hela ama qof aadila wuxuu warrama ama laba addoon ama laba dumar ah ama caruur yaryar ama dad faasiqiin ah ama kuwa gaala ah ninkan waxaa dilay dadkaas dad warkoodii la wada qaban kara maaha waa un calaamad addoommo dumarku dhiigga dee ka markhaante kaci lahaayeen maaha waxa weeye rag baa loo qaban lahaa meesha niman faasiqiin ah kuwa ad niman addoommo ah caruur yaryar dumar dadka noocaas oo kale ah ama hal nin oo caadila hal nin oo caadila hebel dilib hadduu dhaho hal qof looma qaban karo dhiig waaye marka laakiin waa calaamad lahayo lowf wey waa waa loo deliishanaya waa loo qaadaya wa an yaxlifa almuddacii kan wax sheeganaya waa inuu dhaarto khamsiina yamiinan konton dhaarood awal dhaarta kan wax sheeganaya markhaanti la imo baa la dhihi jiray kan kalaa la dhaarin jiray hadda kay wax sheeganayey dhaartaani dhaaraha kale waxay kaga duwantay ka mid tahay kii wax sheeganayey baa dhaaranaya hal dhaarana maaha waaba konto waaye hadduu hal qof yahay haddii kaloo dad badan yihiinna maxaan nidhi siday xoolaha u kala dhaxli lahaayeen bay dhaarta u kala qaadanayaan dhaartay haddii tiradii haddii ay jabto ka war markii loo kala qaybqaybshay kan waxaa ku soo aaday intaasoo dhaarood iyo dhaar barkeed kanna intaasoo dhaarood iyo dhaar barkeed ya ama hal xaboo dhaaraaba soo hadhay waa in loogu daro mid kastaa ha dhaarto mid kastaaba dhaarta lama kala jejebin karo mid kasta waa loo buuxinaya waa loogu daraya hadday diidaan dadkii wax sheeganaya dhaarta ka war annagu dhaaran maynay dhehen ma naqaan wax dilo qofkan dadkan baan si tuhunsanna muddacaa caleyhiga kuwa wax loo sheeganayo baa lagu celinayaa dhaarta hadday iyagu dad badan yihiin midkiiba konton kitaab buu marayaa konton dhaarood baa looga jeedaa kitaabka hadduu hal mid yahana waa hal konton ayib taasina wataa waay qof baa wuxuu yidhi dhintay oo afar qof oo dhaxli lahayd buu ka tegey mid baa qaangaara saddexda kale waa yaryar kii weynaabaa cid ku sheegta wuxuu yidhi qofkaasaa inuu qofka iyagi dilay u haysanaa dhaartiina intii kaga soo aaday buu mara ilaa dadka dhaxalka dhaarta waa loo qaybinaya soo maynanin intiibuu mara xoolaha di- magta intuu ka qaadan lahaa baa la siinaya kuwa kalena inay qaan gaaraan baa la sugaya markay qaan gaaraan oo dhaartaan bay iyana qaadanayaan xood waay oo ilmahan yaryar maxay ku dhaaranayaan hadhow iyagoo yaryar wax dhacay isan warba ka hayn mayay haddeer ku dul dhaaranayaan qofkoodii in hebel dilay ama hebel iyo hebel dileen haa waa la aqbalaya qariinaa jidha masaladaa wataa qariinadaasaa la cuskanaya ka waran qofkii qaatilka ahaa waa dhintay intii aysan kuwii la sugayay qaangaarkooda qaangaarin buu ka hor dhintay qofkaa dhintay oo qaatilka ah dadkii warasadiisa ahaa waxaa laga rabaa ilmahan yaryar oo aan weli qaangaarin xaqoodii ilaa meeshaa qisaasma taalle xoolo awalba mag bay ahayd oo carruurtana qaan gaaraan ha dhaarteen xoolahoodan waxay ka qaadanayaan ninkii dhintay dadkii eelkiisa ah alwaajibu kan waajibay bilqasaamati qasaamada alwaajibu bilqasaama qasaamada sababkeeda kan waajibay addiyatu waa mag oo cala almudacaa caleyhi haatay dadka waxaa loo haystaa mag laga rabaa fi lcamdi dilka camdiga ah wa calaa caaqilatihi kuwa kan wax loo haysto qabiiladiisa bay magtu ahaatay fii kayrihi wixii aan camdiga kas ahayn dadkaan la haysto oo qofkaan loo haysto haddou kas ay tahay noqoto oo wuxuu kas yihiin waxa weeyaan dee isagaa lagu leeyahay haddaysan kas ahaynna caaqiladiisa iyo qoyskiisa iyo qabiiladiisa lagu leeyahay sidaas baa loo kala maamulaya wuxuna waa magun magaca ilaahay baa lagu dhaarinaya daarta waa la adkaynaya wallaahi alcadiimi alqahaari aljabbaari almuntaqim baan ku dhaartay tus waxaa u tiri toban konton kitaab konton dhaarood masaajidka jaamicay weyna hala geeyo bacda alcasrna ha noqoto salaadda casr marka laga baxo dad badanna meesha hala keeno intaa hadduu been ku dul dhaarto waxaa la rabaa inuu hadduu been sheegaya boqo oo ka joogsado waa la adkaynayaa dhaarta alxuduudu xuduudi weeye alxaddu luqatan almancu wey wa sharcanna cuquubatuna muqadaratun cuquuba la qadaray wey taasoo wajabad waajibtay zajran celin iyo zajrin iyo ka joojin can irtikaabi maa shay koridii yuujibuhaa cuquubada waajibinaya cuquubada wax waajibinaya inuu qofku iska daayaa loo jiray waryaan lagu qisaasanay dilka iska daa waryaan intaasoo jeeda lagu dhufa lagugu dhufanana iska jir macnaha inuu koro arrintan baa la rabaa cuquubadu inay ka joojiso oo yidhaahdo hawshaa qofkii gala hawshaasaa u taal so uga boqo yaan gacan lagu goyn yaan lug lagu goyn yaan lagu qisaasin yaan boqol jeeda lagugu dhufan yaan siddeetan jeeda lagugu dhufan midba intay ahayd waay siladaa wataas marka dilku waa wax foolxun laakiin hadda zinadu baa kasii dhibaatooyin badan dhinacyada qaarkood xagga mujtamaca oo nasabka isku darmanaya xumaan iyo fuxshiyo qurun weeye waxaasoo dhan bay iyadu wadataa khabaa'istoo dhan bay saldhig u tahy azinaa zinadii baa laga hadlaya azinaa zinuhu huwa zinuhu ilaajulmukallafi mid mukallafoo baalig caaqil weye mukallafka ilaajintiisa ama gelintiisa weeye kaasoo alwaadixi waadixoo cadoo ragnimo ku cad xashafatoo uu geliyo xashafadiisa al asliyata ee asalka ah almutasilata la xidhiidho aan ka go-nayn aw qadrahaa ama qadarkeed cinda faqdihaa iyadii markii la waado fii farjin uu iilaajiyo farjigaasoo waadixin cad muxaramin la xarimay maxaa loo xarimay licaynihi cayn ahaantiis farjigan cayn ahaantiisaa loo xarimay maxaa baxaya mataqaana mid la xarimay laakiin waxaa loo xarimay caarid yimid oo caadadii iyo dhiigga xaydkaa markuu jiray layskuma ogolo labadiis qabtay laakiin cayntiisa xaaraano ma ahe ma caaridkan soo dariyo dhiiggan yimid awgi weeyaan oo markaas hadda haddou xaaidnimada iskugu tagaan ama gabadhiyo soomana u tago ama iyadoo muxrimada u tago waa zina la dhihi mayo xaaraan ha ku dhacee waa zina la dhihi maayo waayo marka muxaramin la xarimay licaynihi cayntiisa fii nafsil amri nafsul amarka markaas waaye nafsul amarka maxaa baxaya ninka xaaskiisu u tegey wuxuuna u qabaa gabar baadiyo ajnabi ah isagiibaa ajnebi inay mid ka tahay buu u qabaa ajnebi ama iyadiiba ajnebi iskaga dhigtay isagiina saasoo ku raali noqdo ugu tegey mana ahe waa xaaskiisi mana oga saasoo kale markay dhacdo nafsul amarka waa inay arrintaani noqoto soo lama dhihin dee nafsul amarka arrintaani waxay noqotay gabadhan inay tahay xaaskiisii aysan ajnabi ahayn marka hadda tegiddan xataa xaaskiisi u tegay waa xaaraan leanna isagu markuu u tegayey wuxuu u qabay inay ajnabi tahay buu u qasday oo la yskaga dhiga mana ahayn waaye laakiin nafsul amarka markii la fiirsho waxa weeyaan dee waa zina la dhihi maayo laanna wixii arrinta meesha soo baxday waxay noqotay inay xaaskiisii noqotay marka farjigaasoo muxaramin licaynihi loo xarimay fii nafsi lamri kaasoo mushtahan la ishtiheeyo dabcan xagga dabciga oo la ishtiheeyo la daneeyo wey waxaa baxaya waxaan la ishtihaynayn gabar meyda iyo xoolaha iyo kan u tegey wax dabcigu diidaya weeye oo aan la ishtihaynayn marka waa zina la dhihi maayo la wax waxa dabcigu waa ka cararaya waxaas maca alkhuluwi lala qabo ka marnaansho cani shubhati shubha xaggeed oo khaali ka yahay ama ka maran yahay waayo shubha waa inaysan meesha jirin shubhadu waa saddex shubhatu faacil kan wax falaya shubha xaggiisa ka socoto waa ma gabar ajnabiyaba u tegi laakiin xaaskiisiba u qabi marka waa tii hore bedelkeed xaaskiisiba u qabaa isagu niyadiisuaasay u ahayd mana ay ahayn markaas meesha shubha jidha ninkaa wasino ku dhacay la dhihi maayo la xadi maayo xalaal iyo xaaraanna midna laguma lama dhihi karo waxa shubhada ah noocaas midna shubhatu dariiq baa la dhahaa waa maxay waa masale nin caalima baneeyoo qabo culimada qaar baa leh we- weli looma baahna nikaax qaar baa le maya shuhadaan loo baahnayn qaarna waxay leeyihin sida madhabkeen oo kale labada waa loo baahan yahy masale madhab ku tegey oo xalaaleeye oo agtiisa ka bannaan hadduu galay oo sameeyey shubhatu dariiq baa la dhahaa midna shubhatu maxal baa la dhahaa addoon baa laba nin saddex nin ka dhaxaysa intoodoo dhan midna uma tegi karo leanna way wada milkisan yihiin marka in kani u tago kana u tago kana u tago lama ogola ay ka wada dhaxayso ayib waaya xaddu zani kan zaniga xadkiisa almuxsani ee muxsankaa waa maxay guur hore soo maray shuruuddii laga wada helay xaddu zani almuxsani alrajmu waa dhagax ku dil alrajmu waa rajmin bixijaaratin lagu rajmiyo muctadilatin dhexdhexaada dhagax weyn oo dhardhaara maaha dhagax yar oo farganana maaha dhagaxyo dhexdhexaada xataa yamuuta ilaahu ka dhimanaya dhagaxa lala dhacaya ilaahu ka dhimanaya ayaa lala dhacay muxsan waa maxay guur saxiixuu soo maray aba gabadhaas waagaa uu soo guursada hays qabaan hadda ama yaysan isqabin gabar ama hadday doonto gabadhii lafteedu waa iyo ninkiiba waa ka imaanaysaa laakiin nikaax faasida hadduu ahaa muxsan ku noqon maayo waayo waxaa soo haray xaddu zani zani xadki alkayri lmuxsani mid muxsana keyrkiisa kii muxsanka haddan soo maray waa midaan muxsan ahayn waana zinaysay waayahay miatu marka xaddu zani alkayri lmuxsani miatu jaldah boqol jeedal wey iyo wa taqriibu caamin sanad in la musaafiriyo in kaana hadduu yahay baaliqan caaqilan xuran hadduu intaa yahay wa nisfu dalika intaa barkeed weeye boqol kala bar konton jeedal sanadna kala bar lix bilood in kaana hadduu yahay baaliqan caaqilan laakiin raqiiqan addoon ah ya marka saa weeyaan nisfu ma cala almuxsanaati soo mahayn waa kala bar weeye walaa xadda xad laguma le cala asabiyi wiil yaroo sabiya iyo walmajnuuni mid waalan waa la edbinaya haddii xumaantaa lagu arko waa zinayseen iyo waxaa hadda lama dhahaye waa la edbinayaa laakiin ayib liwaadku isagu waa xaaraam ayib waa faaxisho foolxun booskii sakada waxaa la marsiinayaa zinada maya kii sameeye kii lagu sameeyeba hala dilo alkafu maya waxaa dhahdaa almuxsanu almuxsanu huwa albaaliqu lcaaqilu lxuru horaan ba usoo sheegnay aladi kaasoo hayaba ciiliyey xashafatow dakarkiisa aw qadraha qadarkeed min maqduucaha kii laga gooyey inta hore xaala buluuqihi qaangaarkiisa xaaladiisa wa caqlihi xaala caqlihi caqligiisa xaaladiisa wa xuriyati xornimadiisa xaaladeeda biqubulin qubul geliyey fii nikaaxin saxiixi nikaax saxiixa ninkaas ama qofkaas baa muxsan la yidhaahdaa muxsan alkadf qadafkii wey alkadfu luqatan alramyu qadfi wax la tuuray dee ganid baa la dhahaa wa sharcanna alramyu bizinaa zina laysku tuuro wey fii macridi tacyiiri ceebayn macridkeed yaa iyo bandhigeed macnaha iyadoo la ceebaynayaa qofkii zina lagu sheegay zinaa lagu sheegay dembi kale haddii lagu sheego la dhaho taariku salaad baa tahay iyo ribaystaa tahay ribada riba cunow baa tahay waxaas iyadu qadaf noqon mayso arrimo kalea ka waajibaya tacziir waay sinadii marka qadafkii saasoo noqonaya waa in zina laysku sheego ilaa qadafka sharciga xad baa imaanaysa waxyaalahan kaloo qadafyada kalaana waa iska curfi ama luqawi tacziir baa imaanaysa tusaalihiisa sheeg suurat lqadfi an yaquula zaydun waa inuu dhaho camrun camar waa zanin waa zini waa zini waa zani zinaysa waa qadaf aw yaquula lahu waa inuu dhaho yaa zaniy war yaa zanigiyo aw amase waa inuu dhaho zanayta waa zinaysat waxaasoo dhan waa qadaf waana erya cadcad waxyaalaha ragga qaarkii ku dhacaan waxaa ka mid oo lagana fiican yaho khaladka in qofku yidhaahdo lasta waladi ilmahayga ma tihid waaye waa hadal aan fiicnayn xun ama qof buu ku yidhi hebel ilmihiis ma tihid hebel kuma dhalin waa arrin fool xun iyana marka waxaad iska dhici karta in uga jeedo ilmahayga ma tiido ima shabahdidoo iguma banaanid akhlaaqdaadu taydoo kale maaha acmaashaadu taydoo kale maaha iyo wax la mid ah hebel kuma dhalin hadduu ku dhalay hebeloo kalaa noqon lahayd si uusan uga jeedin hadda marka kinaaya iska yiri alfaad cadcad haba ahaate xaddu lqadfi qadafka xaddiisu waa maxay xaddu lqadfi hamaanuuna jaldatan waa sideetan jeeda idaa kaana alqaadifu midka wax qadfay markuu yahay xuran mid xura wa arbacuuna afartan jeedal weeye idaa kaana markuu yahay raqiiqan addoon waaye nin xoraa dad qadfay siddeetan jeedal waa lagu dhufanaya ama addoon baa wax qadfay siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya waa kan la qadfay waa inuu dhaho la iga gooy qofkii hadduusan codsan in looga gooyo la yskaga dhufan maayo waaya shuruudu wujuubi xaddilqadfi qadafka xaddiisa wujuubkeeda shuruuddeeda shuruudu wujuubi xaddilqadfi axadda cashara koob iyo toban wey an yakuuna alqaadifu kan wax qadfaya waa inuu yahay baaliqan wa an yakuuna waa inuu yahay caaqilan wa an yakuuna waa inuu yahay mukhtaaran mid doorta wa an yakuuna waa inuu yahay multaziman mid islaazimiyey lil axkaami axkaamta oo aan gaal xarbi ahayn waanlaa yakuuna waa inuusan ahayn ma'duunan lahu mid loo idnay fi lqadfi qadafka ya hadduu qof yidhahdo waxaa doonta iga sheeg iqadaf dee isagii baa oggolaaday in wax laga sheego waaya waanlaa wuxuu yidhi waanlaa yakuuna waa inuusan ahayn waalidan waalid lilmaqduufi kan la qadfay waa inuusan waalid u ahayn koo wax ka sheego ceebeeyado caayado qadfay hadduu wixii isaga ka farcama yahay waxa weeye waa la noqon mayso way aabbihii baa ama hooyadii baa ilmahoodii bay qadfeen la xadi maayo in la edbiyo waalidka mooyo la yihahdo mar dambe ha u noqoneen la sharciga waa cid kasta waa edbinayaa wa an yakuuna almaqduufu kaman la qadfayna waa inuu yahay musliman muslim waa inuu yahay gaal haddii la qadfo dee gaal mayaa faa'iida leh awalba xumaan iyo balaayo ku dhex jira wa an yakuuna baaliqan waa inuu yahay kan la qadfay laftiisu wa an yakuuna caaqilan waa inuu yahay kan la qadfay laftiisu caaqil wa an yakuuna xuran waa inuu yahay wa an yakuuna cafiifa cafiif waa inuu yahay qof dhowrsonaa baa la rabaa qof awalba xumaan iyo balaayo ku jiri jiray dii hadda wax laga sheego mazina noqonays qofka inuu ka dhowrsana arrintan qof baa arrimahan qof samayn jiray buu qadfi hal mar ba ha sameeya hadduu doone hadduu doona ha ka toobadkeeno weli ilaahay ha noqdo waaye xadi ku waajibi mayso maa yasqudu bihi maa shay yasqudu bihi uu ku dhacayo xadulqadfi xadulqadafku waxa uu ku dhacayo wey yasqudu xadulqadfi wuxuu ku dhacaa biaxadi halaaثati ashyaa saddex shay midkood iqaamat اlbayinati markhaanti in lagu soo ogo cala zina hebel waa zani sooma dhihin adigii sheegay warkaa waxaa la dhahaya siddeetan jeeda lagugu dhufanaya oo qadafa haddaadan markhaanti keenin caddeeyo zinadii marka zinadii qadafki waa dhacaya xadiisii hadduu markhaanti keeno iqaamat lbayinati cala zina maxaa lai maxaa loo jeedlayaa waaba kan markhaanti oo kan waa rune taa waa kaga dhacaysaa xad waxay kaloo ku dhacdaa wacaful maqduufi kii la qadfay baa iska cafiyey kii wax laga sheegay baa yiri waa ku saamax waxay kaloo ku dhacdaa walicaani qaalifi zawjati xaaskiisa kii qadfay licaankiisa markuu qadfuu zina ku sheegay buu la licaantamay licaankii shantii dhaaroodo walkhaamisata anna qadabalahi ya ana lacnatallaahi waa isla maaragtay licaan baaba dhacay taasna waaba la kala tegey xaddu shurbilmuskiri midka wax ka waaliya cabiddiisa xaddeed muskir waxa muskirka hadduu qofku cabo muskir qoyan dareero ah oo caqliga zuulinaya xad baa imaanaysa meesha wax badan haddii la cabo haddii qofku ay waalayso wax yar haddii la cabeena waa xaaraan waay xaddu shurbi lmuskiri arbacuuna jaldatan waa afartan jeedal idaa kaana shaaribu midka wax cabay markuu yahay xuran mid xora wa cishruuna jaldatan waa labaatan waaye jeedal idaa kaana fiihi riqun addoonnimo hadday dhexdiisa ku sugan tahay laakiin imaamku waxa u bannaa inuu xoogaa badiyo afartan ay ahayd ilaa afartan kale tacsiir ahaan yaa dhibna male markaas hadda la dhihi maayo tacsiir iyo xad baa la isgaarsiiyey shuruudu wujuubi xaddi shurbilmuskiri muskirka cabidiisa xaddeeda xaddaa waajibideeda shuruuddeeda shuruudu wujuubi xaddi shurbilmuskiri sitatan waa lix kownu shaaribi kan wax cabay ahaanshihiisa mukallafa qof mukallaf waa inuu yahy qof waalna hadduu hadda bala cabo ama ilmo yara awal baa qalinka laga kor qaado wa kownuhu ahaanshihiisa mukhtaaran mid doortay waa inuu yahy haddii lagu khasbaa baxday haddii lagu khasbo xataa hadda khasab u cabilrao khamrada hadhow waxaa ku waajibay inuu iska soo matajiyo markuu meesha ka tago wa kownuhu ahaanshihiisa shardiya multaziman lilaxkaami mid islaazimsaday inuu yahay islaazimiyey wa kownuhu ahaanshihiisa shardiya caaliman mid ku caalima bitaxriimi taxriimka waa qofkii jaahil aan warkahayn baa baxaya wa kownuhu ahaanshihiisa ka mida caaliman uu ku cilmi leeyahay biana almashruuba waxa la cabaya waxa mashruubka la cabaya khamrun inuu yahay waa inuu og yahay haduusan ka warhayn dhalo faantaaba u qabaa khamradii qurunka ta soo qaat markaa maba ogeyn walaa yashrabahu waa inuusan u cabin lidaruuratin daruuro iyo dhibaato taagan waa inuusan u cabin qof baa hadda luqmad ku mergeday wax kaloo iskaga dejiyana waa waaye iyadiiba kabado iskaga dejiye intay naftu ka dhici lahayd waa loo ogolaaday waaya daruuradaasaa taa keentay wey daruuro hadday keento iskaga deji dayib wuxuu yidhi dee khamraduna waa wax balaayo ah oo dhib badan oo aada iyo aada udhibba u dhibaato badan wey khamro ma laisku daaweyn karaa maya waa xaaraan ilaahay nebigu wuxuu yidhi ilaahay ummadeyda caafimaadkeeda ilaahay ummadeyda caafimaadkeeda ma yeelin wuxuu ka xarimay khamro khaalisa weye khamrada hadda wax kusoo dardarayaano daawadii kusoo dhicinayaano ee waxyaala iyagoo ay garanayaan haddii wixii meesha ay ka baxaan isku daaweyn karaa waaya saladaasna halkaasaa la dhig khamradu waa balaaya marka waa dembi weyn oo kabaa'irta ka mid a xumaan oo dhan bay hooyo u tahy guryahana waa dumisaa mujtamaca waa waa burburisaa asariqatu baa la dhaha sariqa waa xadid asariqatu luqatan akhdu shay baa la yidhahdaa shay qaadashada khufyatan si qarsoodi ah xoog haddii xoolaha lagu qaato dadkao dhan u jeeda sariqa lama dhaho nahbi baa la dhahaa bob waa dhac waa bob haddou dafoo la cararana waxaa la yidhahdaa ikhtilaas sariqadu waa hoos si qarsoon buu u xadayaa akhdu shay khufya wa sharcana akhdulmaali maal qaadashadii baa la yidhahdaa dulman si dulmiya khufyatan si qarsoodiya min xirzi mithlihi isagoo kale meesha xirzigiisa ah oo xoolahanoo kale lagu xafido laga qaato bishuruudina lala qabo maca shuruudi horta diinteennu waxay jirays waxaa la yidhahdaa alkuliyaat alkhamsa in la ilaasho waa maxay diinta waa inaa ilaasho caqliga waa in la ilaasho nafta waa in la ilaasho cirdiga waa in la ilaaliyo maalka waa in la ilaasho mid kasta qofkii ku xadgudba cuquubaa u taalla waaye marka gacantaa la goynaya tuuga والsariqu والsaariqatu faqdacuu aydiyahuma aayaddaas ilaa akhirkeeda wey ninkii la dhihi jiray asmaci wuxuu yidhi mar baan qur-aan akriyey anoo aan dhab ugu fiirsan aayaddaa markaa akriyay wasaari wasaariqatu waxaan kusoo gebagabeeyey bu yidhi wallaahu gafuuru raxiim waxayna ku dhammaataa aayaddu wallahu casiizun xakiim nakaalan min allah ba baan iribu yidhi wallahu gafuur raxiim waxaa meesha jooga yidhi nin reer baadiya oo ummi ah aan waxba aqoon way baqlayay bay markaa akrinayay soo yidhi kalaama man hada ciddaa waxaad akriday waa ciddee hadalkeed taana kalaamullaahi wey sooye may maaha tana may waa kalaamullahi aayad qur-aan akriday sooye may maaha kusoo celi aayaddii baa akriyay waa saxay wallahu casiizun xakiimun baa ku dhawey soo yidhi alaana asabta waa sax caza wa xakama ilaahay qaalib buu noqday waana xukumay casiiz xakiima wey laakiin inta la yidhaahdo gacnaha la goynaya in la yidhahdo wallahu gafuuru raxiim kuma horsami kardho mana imaan kardho waaya zinadu waa balaayo tuugnimadu waa balaayo arkaanu sariqati sariqada arkaanteedu alaaatun weeye saariqun mid waxaday wa masruuqun wax la xaday wa sariqatun xaridii lafteeda shuruudu saariq marka kanu horeeya shuruudiisa u xaday shuruudu saariqi sitatun weeye albuluuqu walcaqlu waliktiyaaru waltizaamu laxkaami walcilmu inuu ku cilmi leeyahay bitaxriimi intaa horaan usoo mara iyo wacadamulidni lahu idan lahu isaga loo idna la-aanti idan waa inuusan u haysan min almaalik maaligga waa inuusan idan ka haysan xoolahan uu xadayo maaliggeeda waa inuusan idan ka haysan hadduu idan ka hayso waa arrin fiican ayib والعلم بالتحريم marka waa masaa'il waaweyn buu qorayaa kitaabku shuruudulmasruuqi shayga la xaday shuruudiis arbacatun wey an yakuuna waa inuu yahay rubca rubca diinaar diinaar afar meelood loo dhigay meeshii wixii la eg baa baa loo goyn karaa gacanta oo noqonaysa aw maa qiimatu dalika ama wixii qiimihiisu intaa la eg tahay wa an yakuuna waa inuu yahay muxrazan mid la ilaashay bixirzi milihi isagoo kale xirzigiis shaygan isagoo kale meesha lagu xafido waa in la dhigay haddaa banaanka lacagtaada uga seexatid adaa dayacay waanlaa yakuuna lisaariqi saariqa waa inuusan ugu ahan fiihi maalka milkun wax milki xoolaha xadayo waa inuusan milki ku lahayn waanlaa yakuuna lahu waa inuusan ugu ahaanin fiihi dhexdiisa maalka shubhatun xoolahana waa inuusan shubhana kulahayn milkilan ku lahayn waalidkiis baa leh xoolahan ama ubadkiisi baa leh ama sayidkiisi baa leh waanlaa yakuuna lahu waa inaysan ugu ahan fiihi dhexdiisa shubhatun shubha waa inaysan ugu ahaanin ayib xaddu sariqati sariqada xaddeedu sariqadii almujtamicati kulansatay lishuruudi shuruuda qadcu yadi saariqi weeye saariqa gacantiisa waa in la gooyo alyumnaa midigta min alkuuci baana laga goynaya meesha kuuca ah horta waa la kala jiidayaa gacanta si halkaan usoo baxdo intaan horay u jeed tanna gadaal u jeed say usoo baxdo halkaasa laga goynaya hal casha dabadeeda hal la gooyee xoolahu dhacayna maca raddil masruuqi shaygii la xaday soo celinteedana lala qabo xoolihii waa laga rabaa in baqiya hadduu yaal ow bedelihii wuxuu dhacay bedelkeed wuxuu xaday macnaha in talif hadduu talfay xoolow xaday wuuna cuna xoolihiina waa laga magdhabin gacantana waa laga goy ama xoolihii baa yaalla waa laga qaadayaa waa hee waa laga qaadayaa fain caada hadduu u noqdo bacdal qadci goynka bacdiba mar labaad xaday qudicat rijluhul yusra lugtiisa bidix baa la goynaya min mafsililqadami gomada meesha ka kala baxdo baa laga goynaya fain caada hadduu u noqdo mar saddexaad tuugnimadii isagoo laba la gooyey fayaduhul yusra gacantiisa bidix waa loo soo noqonaya awal midigta ahay tii lagu bilaabo fain caada hadduu u noqdo waa qof qaarqaaridda bartay iyo tuugnimada afar buu maraya farijluhul yumnaa lugta midig baa la goynaya fain caada afartii adin baa la gooya misna waa u noqdo uzira waa la tacziiraya waay waayahay saas baa loola tacaamulaya isaga oo lagu maamulaya si uusan dib dambe ugu noqon xumaantan iskaga ilaaliyo dayib wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab